halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efemida magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba maanta waa jimco bisha julayna waa toddoba-iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo labaatan saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa weeljada kuu soo jeedinaya jacfar kukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida go'aan dhinaca socdaalka la xidhiidha oo turkigu uu soo saaray oo saamayn ku yeeshay tobanaan qoys oo jabuutiyana walaal marka maxay hayde laga reebo ardayda oo iyagu dee iska caadiya iyo wixii maxay hayde caafimaada marka laga reebo dadka kale waxay qiyaas ilaa maxay hayde toddobaatan qoys waan odhan karaa waxaa kaloo aad maqli doontaan sabtida waxaa inta badan ka bilaabmaya imtixaanaadka shahaadiga dugsiga sare soomaaliya haddaba waa sidee duruufaha ay qaar ardada imtixaanka ay ku gelayaan
wax waan akhrinaa inta kaleeto subaxii xilliga hore markaan kasoo kacanoo kale waan akhrinaa habeenkii xilliga dambeoo kalena markaan seexanayn waan akhrinaa qof waliba iyo laba isa laysku dhowyaa waan akhrisanaa teeda kale waqti waan gelinaaday imtixaankeena iyo muraajacadeena barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyadoo ay sii kordhayso tirada kiisaska covid sagaal iyo toban ayaa dowladda austareeliya waxa ay ku dhawaaqday xirmo adduun ka badan hal bilyan oo dollar ah oo looga hortegayo heerka shaqola'aanta sii kordhaysa ee dalkaasi ra-iisul wasaare scott morrison ayaa ku dhawaaqay in dowladdu ay ku bixin doonto qaybta ugu badan ee lacagtaasi barnaamijka kabidda mushaarka xirfadlayaasha ka shaqeeya ganacsiyada yaryar halka afarta boqol ee milyuun ee hartayna lagu bixin doono koorsooyin cusub oo kumanaanka shaqaalaha mustaqbalka ah marka laga baxo cudurkan faafa ee covid xirmada kaalmada maaliyadeedda waxaa la soo saaray iyadaoo heerka shaqola'aanta rasmiga ah ee waddankaasi austareeliya ay kor u kacday in ka badan toddoba boqolkiiba oo ku dhowaad hal milyan oo qof ay shaqola'aan yihiin waana heerkii ugu sarreeyey ee shaqola'aana muddo laba iyo labaatan sano ah kooxda talabaan ayaa waxa ay sheegtay shalay inay sii daysay siddeed boqol iyo afartan iyo shan ciidamada ammaanka ee waddanka afghanistan taasi oo qayb ka ah isdhaafsiga maxaabiista ee labada dhinac waxaana ay ka shaqaynayaan sidii loo sii deyn lahaa sida ay sheegeen boqol iyo konton iyo shan kale oo maxaabiis ee haray iyadoo la raacayo heshiiska talabaan iyo maraykanka afhayeenka siyaasadda ee talabaan suhayl shaheen ayaa waxa uu arrintaasi u faahfaahiyey v o eda isagoo ku adkaystay in kooxdiisu ay si buuxda uga go-an tahay heshiiska ay la seexatay washington si ay gacan uga geysato sida ugu dhaqsiha badan in lagu bilaabo wadahadallada nabadeed ee lala yeelanaya qaybaha afghanistan si ay ugu heshiiyaan xabajoojin warta
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a oo idinkaga imanaysa washington aan ku bilowna ee sabtida berria waxaa inta badan soomaaliya ka bilaabanaya imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare qaar ka tirsan ardayda ku sugan gobolada dalka ayuu imtixaanku u soo gelayaa iyaga oo duruufo adag wajahaya waryaheenna magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya marxaladda ay ardada gobolka hiiraan gaar ahaan kuwa beledweyne imtixaankan ku gelayaan inta badan ardayda dugsiyada sare ee dalka toddobaadka soo socda waxay u fadhiisan doonaan imtixaanka fasalka afraad nasteexo axmed muumin waa sagaal iyo toban jir ka mid ah ardayda galaysa imtixaanka dowladda soomaaliya ay qaadayso sanadka laba kun iyo labaatan waxa ay ka walwalsan tahay imtixaanka iyadoo ay ku horgudban yihiin caqabado dhowr ah oo ay ka mid tahay inaysan helin kalabar cashiradii sana dugsiyeedka sababta keentay in ardayda ay ka walwalaan imtixaanka sanadka ayaa waxa ay tahay in hal sano gudaheed laba fatahaad ay ka saameysay goobihii waxbarashada beledweyne iyo caqabada kale oo ahayd go-aankii kasoo baxay dowladda soomaaliya ee lagu xirayay xarumaha waxbarashada xanuunka covid sagaal iyo toban awgiis afar buug oo ka mid ah maadooyinka santifiga oo ay wax ku baranaysay ayay fatahaadii ugu dambeysay ee bishii abriil ee sanadkan ay ka qaaday kadib markii sikadiis ah ay biyuhu u galeen gurigeeda oo ku yaala xaafadda xaawataako ee magaalada beledweyne sida ay sheegtay naseexo marka horta aniga ma nafteena aan la baxnaa mise buugan bixin nafteena la baxna buugtiina waaba kaasaa markaan soo laabanay haddana cashiro fiican iyo wixii anigoo buugtii aan raadsin ala covid nineteen jiro covid nineteenka anigoona aan kasoo kabanin oo cashir fiican aan qaadanin waxaan lahay camal imtixaankii shahaadiga la fadhiisanayaa haddaba maxay ku kala duwan yihiin qof keligii imtixaanka gurigiisa ku diyaarsanaya iyo qof arday kale ay meel wax ku wada diyaarsanayaan waata naseexo muumin
wax waan akrinaa inta kaleetood subaxii xilliga hore markaan kasoo kacanoo kale waan akrinaa habeenkii xilliga dambe oo kalena markaan seexanayn waan akrinaa qof waliba iyo laba isaa laysku dhowyaa waan akrisanaa teeda kale waqti waan gelnaa imtixaankeena iyo muraajacadeena saastaan waan dhamaysan waan akrisanaa waxeena waxaa kaaga fiican markaad ardadaad ku dhex jirtid ee wax aa akrisanaysid markaas firfircooni kalsooni su-aashaad aad aqoon weysid waxaa laga yaabaa inaad ardadaada ku dhex noqotid waxaa laga yaabaa su-aalaha in lagu weydiiyo isweydiidin laakiin marka aad keligaa tahay in waxba muraajacaysi kartid sababtaa markaa dad fiican dad badan ku dhex jirtid waa ku fiican tasda covid nineteen awgeed ayaan caqabada nagu haayo inkastoo aan shan bilood toos aan waxba qaadanin oon laba bilood kadib isku soo laabayn haddana aan kala tegayno saas darteed covid nteen haddana iskoolkii loo kala xiray macalimiintii covid nteen loo fasaxay iskoolkii ardayda kale ee dhibaatada imtixaanka sanadkan ay haysato waxaa ka mid ah axmed maxamed cabdulaahi oo dhigtay iskuulka mujamac islamarkaana ah horjooge ama kaabagalaas fasalka afraad ee waxa uu sheegay inaanu wada qaadan dhammaan cashiradii bugaagta manhajka cabsi badanna uu dareemayo in cashiro uusan qaadan imtixaanka lagu keeno culeysyada ugu badan dhinaca imtixaanaadka naga haysto waxaa kow ka ah in imtixaan ayaa lasoo diyaarin haddii layidhi mase sida boqolkiiba sagaashan tahay buugga jabtaradiisa inay ku idil yihiin maadaama buugga jabtaradiisa u ku idil yihiin anigana buugga jabtaradiisu nooma ayna sino jabtarada maado kasta jabtarada ama labada jabtaroo u dambayso maado kasta inay ardayga ka maqan yihiin ayaa macquula axmed waxa uu xusay in habeen iyo maalin cashirada bugaagta uu akhriyo waxaana uu sheegay in weli uu dareemayo in qeybo badan ay ka maqan yihiin inkastoo fatahaadii sanadkan ay u badbaadeen bugaagtii cashirada caqabadaha kale waxaa ka mid ah hadda si gaar usii eego fatahaadii oo kale waxaa macquula inay arday dhan maskiin ah bugaagtiisa ay qaadeen yuniformka ay ka qaadeen caqabadahaas wayna soo wajaheen hadda midii u dambaysay oo duruus oo dhanba inaba ka dambayno hadda cudurkii leadina la soo kulantay fatahaadda aheyd ardayga waxaa laga yaabaa inuu horay buugtiisii iyo yuniformkiisii u qaadeen naftiisa maalinkaas oo la baxsaday hadda maanta berri waxaa la iska rabaa intixaanka shahaadiga lagu gala waa yuniformka yuniformka uuna meel ku ogeyn taas caqabadaha ayay ka mid tahay eena soo wajahay guddoonka waxbarashada gobolka hiiraan cismaan maxamuud cilmi ayaan weydiiyey cabashada ardayda sanadkan iyo waxa uu ka yidhi kan guddoon waxbarasho bugaag haddii hadda ay burburto ama ay biyaha qaadeen waa arrin oo suurtagal oo dhici kartaa laakiin haddana ma aha macnaheeda in laisku dhiibaa waayaha laisku dhiibaa maaha qofka waa inuu isaga fikira dagaalamaa waayaha la dagaalamaa dhacdooyinka dhacaya uusan isku dhiibin sida uu kaban karana isku daya in ugu kabtaa sida ugu fiican marka waxaan leeyahay nin wax soo bartay wax hadda mataqaanaa hortaagan oo weyn oo uu la haro ama la walwala iyo meesha ma yaalaan hore ha loo socdo imtixaanka ha laga qayb galo ha la guulaysto waddankana wax loo qabto xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dowladda turkiga ayaa soo saartay xeer muwaadiniinta dalal badan oo waddankaasi dalkugalka dalxiiska ku galay u diidaya in sanad ka badan degganaasho loo cusboonaysiiyo soomaalida ku dhaqan waddankaasi kama mid aha dadka go-aankaasi uu saameynayo sharcigan ayaa waxa uu saameeyey muwaadiniin u dhalatay dalkaasi jabuuti oo tiradooda lagu qiyaasay toddobaatan qoys haddaba jacfar kukaay ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray yaasiin macalin cusmaan guddoomiyihii hore ee jaaliyadda jabuuti ee dalka turkiga arrintaasna ka wareystay ha walaal waxa weeyaan dhibaatada jirtay waxa weeyaan wadankan sanadkii hore labada kun iyo sagaaliyo tobankii akhirkeega wuu xeerar turkiga ka soo baxeen dhammaanna waxa weeyaan wadanada inta badan way saamaysay marka laga reebo wadana qaarkood oo soomaaliya ku jirta mooyaane way saamaysay xeerkuna wuxuu odhanaya maxaa yadee qofku markuu kusoo galo dalxiis uu sanad iqaamada u qaato kadib lagu cusboonaysiin doono ilaa sabaha uu keeno ama guriha uu ku iibsado ama maalgelin ha uu sameeyo ama maxay haydee wadanka uu ka baxo dib ha u soo noqdo weeyaane marka taasna dhammaan waxa weeyaan waa jabuutin maahine wadana badan baa qabaa jira dhibaatada jirtay hadda waa taas weeyaan waa wax xagga ka soo baxay migrationka turkiga ka soo baxay walaal weeyaan markii hore sidey wax ahaan jireen xaalku sidee buu ahaan jiray walaal xaarku wuxuu ahaan jiray kolley turkiga waxa weeyaan sanadaha dambeba la yimidee ahayd wuxuu ahaan jiray dadka way maxaa hayday adreeska guri oo ama kiraa ama qofku iibsa ama maahine waa isku xuuskaha uu fududaa laakiin maadaama waddanka lagu soo batay waxay rabaan inay kala saaraan oy qofku ha uu yeesho maxaa hayday de risan qofku ha uu joogo inuu alcadeeyo ah marka xeerkaas ka fududaa turkidaas ka fududaa laakiin hadda umay maxaa hayday wixii dib u adkeeyeen ma ogtahay ha waxaan u fahmay marka in qofkii fiisa dalxiisa kusoo gala oo hal sane ee iqaamo la siiyo oo iqaamada ay ka dhacdo sanadka xiga looma cusboonaysiinayo dabcan walaal waa saas weeyaan walaalha marka dadka uu saameeyey ee ka soo jeeda jabuuti ee hadda ku sugan waddanka turkiga tiradoodu intee bay la eg tahay walaal marka maxaa hayde laga reebo ardayda oo iyagu dee iska caadiya iyo wixii maxaa hayde caafimaada marka laga reebo dadka kale waxay qiyaas ilaa maxaa hayde toddobaatan qoys waan odhan karaa inkastoo hadda lii soo orin laakiin meelaha taqriiban toddobaatan qoys way noqoneen walaal maadaama soomaaliyaba laga reebay oo sharcigan aanu qabanaynin sida aad ii sheegtay ma jiraan wax dadaala oo adinku aad samayseen ama dowladda jabuuti ay samaynayso oo lagu doonayo in muwaadiniinta ka soo jeeda waddanka jabuuti iyagana looga reebo xeerkan cusub lagala mid dhigo soomaaliya oo kale safaaradda waan ogeysiinay dowladda jabuutina kolley xaggaa waa laga ogeysiiyey dabcan kolley way og tahay already way og tahay inay dee xeerkaas ay jabuuti xaq u leedahay maxaa hayday anu ma garan kara dee waa dad baa kulley siyaasiyiintiyo maxaa hayday wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiirka waxaa shaqo ku leh inay ay ka daba tegaan oo suuragal noqonaysiyo inayna noqonayin kolley waa jawaab baan ka sugaynaa laakiin waxa weeyaan waa waa shaqo maxaa hayday arrimo siyaasadeed weeyaan marka anu ma oran karayo hadda way og yihiin dabcan laakiin waxbaa dhowo waa la dhammaynaya iyo lama dhammayn karaayo anugu ma oran karaayo laakiin dhibtu saasay u taagan tahay saasna waa loo og yahay wixii ka soo baxana wallahi waan ognahay safaaradda jabuuti ee ku taalla turkiga ma la xidhiidheen maadaama tiradu ay badan tahay waan la xidhiidhnay si fiican bay noo soo dhaweysay waan la xidhiidhnay si fiican bay noo soo dhaweysay kolley dee iyaguna maxaa yeeday waxay iska leeyihiin ajendaay iska leeyihiin saa ula xidhiidhi karayaan iyo meeshay kala xidhiidhi karayaan iyo dee maxaa yeeday inay suuragal ahaanba inay ahaanba inay ahaan ahaan doonto lama garan karo laakiin aan already way og tahay oo aanan la xidhiidhnay waxay yidhaahdeen waan dib baan u eegaynaa bal maxaa yeeday broceskaas waan ku jirnaa bay yidhaahdeen insha allahu tacala wixii ka soo baxana kolley dee waa loo joogaa hadduu alla ka dhigo haddii arrintan ay wax iska bedeli waayaan masiirka toddobaatankaas qoys ee hadda turkiga degan ee jabuuti ka soo jeeda muxuu noqonayaa wallaahi dee dadka horta wadanku dee wadanna waa wadan baa laga yimiday oo dee waxa weeyaan dadku wadan bay ka yimaadeen kasoo jeedaan dee wadankanna waxa weeyaan dadku kharashkooga iyo maxaa hayday jeebkooga isticmaali jireen marka waxa weeyaan insha allahu tacala bal waan eegi doonaa siay xaal ku noqoto aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa yaasiin macalin cismaan oo hore uga soo noqday guddoomiye jaaliyadda jabuuti ee waddanka turkiga isagoo magaalada istanbuul ku sugan ayuu khadka telefoonka iigu warramayey cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda oxford ayaa rumaysan in horumaro ay ka samaynayaan tallaala ka hortegi kara xanuunka covid wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa dadaalada loogu jiro sidii loo heli lahaa tallaal xanuunkan looga hortago waxa uu ka waraystay doctor cabdilqani cismaan xaaji yuusuf oo ku takhasusay xanuunada uurku jirta ahna tababare dhakhaatiirta caafimaadka ee waddankaasi britain
adduunkii aada ugu faafay loo helo tallaal oo ah takeliyaata ee lagaga bixi karayo xanuunkan waddankan ingiriiskan joogno waxay kamid yihiin wadamada ugu horeeya adduunka xagga tallaalka hadda covidka loo wado gaar ahaan jaamacadda oxford oo loo aqoonsan yahay hadda in ay number one tahay xagga vaccine soo saaridda ama tallaal soo saaridda meel fiican bay marayaan waxa maalin dhaweyn ay ku dhawaaqeen in tijaabooyinkii hore ee dadkii caafimaadka qabay lagu tijaabiyey ay si fiican u shaqeeyeen isla markaana ay soo saartay natiijo tii ka laga filayay kaba fiican oo ah inuu laba siyood u uga hortegayo xanuunkan si uu ku dilayo jirku iyo si uu ku xakamaynayo marka uu soo galo marka xaggaas waxaa jirta rajo weyn runtiina waxaan sugaynaa ridwanow in ay tiimkan cilmi baarida sameeyey isniinta soo socota ay daabacaan natiijooyinkii koowaad taas baana anagu aan ku cibri qaadan doonaa laakiin ilaa hadda waxaa jira rajo fiican waa gartay marka la eego marka kolley dee dadaallo kalena waa ay jiraan oo wadamo kale ay wadaan dalkan britain malaayiin lacaga ayay ku bixinaysaa sidii loo heli lahaa tallaal shaqeeya oo ka hortaga xanuunka ilaa goormay qaadan kartaa ayay kula tahay in si rasmiya loo ogaado tallaalkaas inuu yahay mid dabar jari kara cudurka covid sagaal iyo toban
waxaa markii hore la filayay sanadkan dhammaadkiisa in la ogaado laakiin run ahaantii marka laga hadlo ee meelaha dhakhaatiirta ku dooda aan dabka lagaga sheekeeyo waxaa la filayaa sanadka soo socota qaybtiisa hore inay natiijooyinka in dadkii la wada siin karo la gaari doono marka dhammaadka sanadkan uma malaynayo in la helayo laakiin sanadka soo socda bilihiisa hore haddii ilaha yidhaahdo kolkaasaa la filayaa in la helo tallaal dadka la wada siin karo waa gartay marka tallaalkan iyo dadaaladan hadda jaamacadaha dalkan britain ay wadaan ka sokow dadaalo kale ayaa jira oo iyana dalal kale ay wadaan sida maraykanka marka ma is leedahay waxaa suuragal ah in xataa wadamadaas qaarkood ay lasoo hormaraan dawo shaqeyn kartaa
wallaahi horta xagga dawada laba dawo baa hadda jira oo wax ka qaban karaya xanuunkan waa midda koowaade waa dawadii la odhanayay rembesavir oo loogu talagalay xanuunkii hore ebola waxaa la tusay taasi inay gaabinayso muddada xanuunka qofka uu haynayo waxaa jira dawo kale oo wadankan cilmi baaris lagaga soo saaray oo dexamethasone la yidhaahdo dawo aada u raqiis ah oo meel kasta taalla taalla wadankii iyo wadamada farmasi kasta laga helo taasina waaba ka fiicnaatay oo noloshii bay badbaadinaysaa dadka intii ku dhimanayay way yaraynaysaa laakiin ridwano dhibta weyne waxay ka taagan tahay oo xataa walaacan tallaalka soo bixi doona aan ka qabo shasi ahaan ay tahay dawadii la odhanayay ramdesavir waa markii la ogaaday in ay shaqaynayso wixii yaalay oo dhan wadankii maraykanka baa wada iibsado oo xaabsaday taas waxay kutusaysaa dawa markay soo baxdo ama tallaal markuu soo baxo inay wadamadan waaweyne u tartamayaan si ay dadkooga ugu horqaadaan taasna waa walaac jira talaal hadduu yimaadona ummadii la wada gaadsiinayna dhib weyn baa ka imanaysa taa lafteeda waa gartay markaan eegno dabcan dee baahida dunidao dhan ay u qabto ka hortaga xanuunkan waa dareemi karnaa ilaa saddex iyo toban milyan oo qof ayuu ku dhacay shan boqol iyo labaiyo siddeetan kun oo qof ayaa u dhimatay haddii lagu guuleysto tallaalkan siduu ku gaari karaa ayay kula tahay dalalka soo kobcaya ama aan weli hormarin oo soomaaliya ay ka mid tahay waa su-aal aada iyo aada iyo fiican ridwan hadda waxaa jira heshiis jaamacadda oxford iyo shirkadda dawada ka dambaysa oo ladhaha astrazenica oo jaamacadda oxford la shaqaynaysa dowladaha adduunka o dhan heshiis bay la saxeexdeen ay leeyihiin in dawadan la wada gaadsiin doono tallaalkaas meel kasta taas waxa weeyaan wixii qalbigu rabo laakiin markay dhabta laga hadlo ridwanow ee ay soo baxdo tallaalada inta hore adduunkii lama wada gaadsiin karayo wadamadan waaweyn ayaa boobi doona oo ummadooda ku horumarin doona laakiin waxaa jirta rajo yar oo ah haddii tallaal la helo in shirkadaha wadamada soo koraya dawooyinka samaynaya loo ogolaado inay tallaalkaa iyaguna soo saaraan xaggooga oo waxaa jira wadamo ay kamid yihiin india china wadamo badan oo asia ku yaallo oo aada usoo saari kara tallaal iyo dawooyinba kuwaasi baa la rabaa in loo ogolaado inay iyaguna soo saaraan si ay ugu sii gudbiyaan wadamada soo koraya laakiin dhaqabsi marka laga hadlo tallaalada cusub iyo dawooyinka cusub wadamadan dhaqaalaha le baa ugu horeyn doona kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiqani cismaan xaaji yuusuf oo u waramayay wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli isla wararka covid nteen ayaan weli ku jirnay inkastoo xanuunka covid nteen ay u dhinteen dad aada u badan oo dadka da-da ah haddana waayeelka ka badbaaday xanuunkaasi ayaa wajahaya dhibaatooyin kaleeto oo ugu horeeyo walwalka ka dhashay cidlada maadaama la furay inay guryaha ay ku dhagaadaan wariyahena xuseen nuur xaaji oo toronto ku sugan ayaa waxa uu kusoo warramayaa in duquub badan oo soomaaliya ay dhibaatadan la daala dhacayaan cilladu waa cudur oo inta badan nooluhu uu ka cararo inta uu awoodo balse mararka qaar waxaa dhacda in cillada lafteeda ay noqoto midda keliya ee lagu badbaadi karo sida ku dhacday waayeelada dalkan iyo dalalka kale ee caalamka kuwaasoo aanan loo ogolaan xitaa inay soo booqdaan ehladooda iyagoo looga cabsanayo in la qaadsiiyo xanuunka covid sagaal iyo toban maadaama la sheegay inay u nugul yihiin in ka badan afar bil oo waayeelada ay keligood guryaha ku xariisnaayeen marka laga reebo waqti kooban oo ay adeeg ka helaan bahda caafimaadka ayaa hadda waxaa soo baxaya in cidladaasi ay keentay isla hadal iyo dhibaatooyin kale oo ku timid dadka da-da ah sida ay ii sheegtay hooda jaamac samatar oo ka howlgasha xarun ka shaqaysa ka hortaga musiibooyinka inta badan waxaan la shaqeeyaa dadka waayeelka ah oo aanan cidna haysan oo keligood ku nool guri oo ee dhacdo keligood inay dareemaan marka caafimaadka waxa inta badan saameeya inuu qofku qof kale oo bilaa-aadmiya uu la hadli karo marka intii iminka covidkii lagu jiray afar bilood iyo googo waxaan arkay dad badan oo waayeel oo crisis-ka habeenkii soo wactama maxay ahayd habeenkii soo toosaya kusoo toosaya warwar kusoo toosaya maxayd fikrad xun marka hadalkaas ayna soo wacayaan anagoo dadka crisis-ka ka shaqeyna aynala soo hadlayaan waxaa ka yara degaya warwarka waxaa ka yara degaya fikradan xun ee maskaxda ku duul wareegta western village senior center waa xarun ay maamusho soomaali oo isugu imaan jireen waayeelada soomaalida ah balse xiran tan iyo bilowgii covid sagaal iyo toban sayna maxamed xuseen oo madax ka ah xaruntaasi ayaa ka waramaysa dhibaatooyinka dhanka cidlada ah ee ay xilligan wajahayaan waayeelada soomaalida ah ee ku xirnaan jiray xaruntooda waayeelada cudurkan oo covid nteen ka dhacay dhibaatooyinka uu u geystay waxaa kamid ah waayeeladii inaysan guriga kasoo bixi karin in aan la soo salaami karin in aysan xataa ilmahooda xaafado kala degan xataa aysan u imaan karin sababtoo ah cudurkan maadaama ay u nugul yihiin ayagayaa loo baqayaa run ahaantii dhibaato aada iyo aada iyo aada u weyn ayay waayeelada gaarsiisay waxaa ku dhacay hilmaansho badan dadkiioo ma arkano markaa wacdid ay maanta dhan ku weydiinayaan ayaa waa qofka ila hadlaayo run ahaantii aada iyo aada ay caloolxumo u tahay cudurkan saameyn aada iyo aada u weyn ayuu ku yeeshay waayeeladeena oo guryaha kaligood jooga wadahadalka dhanka isgaarsiinta ayaa ah mid yareyn karta cidlada oo qofka wada sheekaysigaasi uu ka heli karo wehel islamarkaana ay u noqon karto meel uu ku nafiso waatan mar kale hooda jaamac samatar oo sidaasi aaminsan waxyaalo badan ayuu hadalku caawiyaa especially qofka keligiis degan marka covidkii sidii loo bilaabay waxaanu aragnay dad badan oo waagii hore isku tegi jiray oo dee waalidiintooda soo eegi jiro soo booqan jiray iminka covidkii siduu u dhacay qof walba wuxuu bartay inuu gurigiisa ku eekaado marka dadkii u baahnaa dad kale inay la xiriiraan oo awalba depression iyo anxiety maxayd la rafaadayay baa waxay bilaabeen markaas inay raadsadaan meelo kala duwan ay ku nafisi karaan waxay noqotay crisis crisisku waa hours dad badan baa ka shaqeeya telefoonka ka jawaabaya marka qof xataa kaalgari jooga qof edmonton jooga wuu nala soo hadli karaa ma ogaan karno ilan waxan waa anonymous qofka magaciisa inta badan lama weydiinayo wuxuu doonuu ka hadli karaa wuu ku nafisaya markaa maadaama hadda ay xiran tahay xarunta western village senior center ee ay isugu imaan jireen waayeelada soomaalida ah ayaan waxaan mar kale weydiiyey saynab xuseen siyaabaha kale ee ay u caawiyaan dadka da-da ah adeegyada aan u qabanana waxaa ka mid ah iyadoo aan subax walba taleefon intaan u dirno aan wareysano xaaladooda siday ku sugan tahay taasna aan u muujinayno in aan cidlada uga saarno aan u sheekayno iyagana runtii aada iyo aada ay u farxayaan oo aada moodoba taleefonkaas inay kaa sugaayeen markaan wareysano oon u sheekaynana run ahaantii aniga waxaan u arkaa in ay tahay kaalmo aada iyo aada u weyn oo inay cidlada uga baxeen oo kaleeto ay lamid tahay waxaa kaleetoo kamid ah adeegyada aan u qabanno ee annaga oo farmashiyaha oo kaleeto daawooyinka oo kale uga soo qaadno guriga u keenno annaga oo adeegyo kale suuq oo kaleeto looga soo adeego oo guriga loogu keeno xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa la sheegay inay u dhinteen dalkan siddeed kun siddeed boqol iyo toban qof iyadoo laba iyo siddeetan boqolkiiba dadkaasi ay ahaayeen dad da ah waana sababta keentay in la faro waayeeladu inay ku nagaadaan guryahooda walow hadda ay soo ifayso rajo ku saabsan in noloshu ay ku soo laabato mid caadiya xuseen nuur xaaji v o a toronto markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa la diyaara xuseen barre aaden
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka madaxweynaha dalka masar jenaraal cabdifataax asiisi oo shalay kulan la yeeshay wafdi ka socday odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta qabaa'ilka liibiya ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ee liibiya ay ka codsadeen in dowladda masar ay faragelin militari ku samayso arrinta liibiya si loo taageero ciidamada jenaraal xaftar ee dagaalka kula jira dowladda liibiya ee caalamku aqoonsan yahay haddaba maxay ka dhigan tahay tallaabadan maxayse kusoo kordhin kartaa xaaladda liibiya waxaa arrintaasi falanqaynaya doctor cabdiraxmaan maxamed cali oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada washington d c ee xarunta dalkan maraykanka waa dowladda turkiga waa dowlad laba weji oo aad istraatiijig u ah u ciyaarayso dhinacna brotherhoodka iyo freedomka iyo kacdoonadan iyo dimuqraadiyada dhinac ka taageeraysa dhinacna danaheeda xagga badda oo gaaska liibiya ayay rabtaa ama doonaysaa si fudud inay ku soo gasho iyadoo mucaawano gaaska ku bedelanayso shacabka libiya u gudbinayso waxay saaciday ay gacan ka siisay maamulka ka jiro tripoli oo aadka loo wiiqay oo halka magaalo iyo dhowrka xaafadood iskugu soo aruuray maantana sidaa u ballaartay waddanka saddexaad ee muhiimadda istraatiijiga meesha ka ciyaaraya waa faransiiska shirkadaha faransiiska dowr weyn bay ka ciyaareen la dagaalankii kadaafi dilkii kadaafi betroolka iyo gaaska liibiyana waxaa kontaraktiyo u diyaargaroobay shirkadaha faransiiska taasna waxay isku haystaan maanta talyaaniga oo sheeko taariikhi ah iyo u haysta inuu yahay meesha liibiya u tahay meel taariikhi ah waxaa kuu soo haray qolada ugu dambaysa oo ruushka ah ruushka iyo turkigana geem bay ciyaarayaan oo suuriya ku saabsan ruushka awood weyn liibiya ma saaraya laakiin gorgortan wuxuu kula jiraa turkiga inuu dhinaca suuriya wax ka siiyo siduu asagana xaggan ugu ogolaado liibiya isbedelada la xidhiidha xiisadda ka taagan dalka liibiya ayaa ah kuwa si xawli ah ku socda iyada oo baaqa odayaasha dhaqanka uu ka horreeyey baaqay soo jeediyeen baarlamaanka liibiya ee garabka xaftar oo iyaguna ugu baaqay in masar ay ciidankeedu u soo dirto liibiya arrintaasi oo cirka kusii shareeraysa xaaladda cakiran ee dalkaasi sida uu faahfaahinayo maxamed bulaay maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada qaahira masaaridu waxay sheegtay in amnigeeda qowmiga uu khatar ku sugan yahay dagaalada libiya ka socdana ay saameyn ku yeelan doonaan ayna tahay inay ka hor tagto intaysan gooxahaasu soo gaarin xuduudaheeda ama aan sidii hadda hore u dhacday oo kale aan hubab iyo laga soo gelin argagixisu aysan kasoo gelin xuduudda la leedahay dhinaca libiya sidoo kale arintan waxaa ka hadashay dowladda turkiga oo cadaysay iyadu mowqifkeeda ah inay wax walba oo dowlada amniga dowlada masaarida khatar ku ah inaysan raalli ka noqon doonin hase yeeshee sheegtay in ay masaaridu iska indhatirayso masaariixda turkigu ku leeyahay dalka libiya waxaa mooda arrintan inay dhaawac weyn u geysanayso cunaqabatayntii saarnayd dalka libiya ee dhinaca hubka inay sii fogeynayso in la gaaro heshiis siyaasiya ay u muuqato in la isku hubguranayo ayna dhici karto marxalad walbe inuu dagaal u dhexeeya qolyahan si toosa iyo si dadban labadaba uu libiya ka dhici karo intaasina dhegaystayaal waxaa noogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgeliyo
intaas waxaa ku eg idaacaddeenii aroornimo waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kukaay iyo anigu ibraahim xasan daanduray dhinaca iskudubaridkana waxa ahaa bashiir abikar intaanu mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo